halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo kow iyo soddonka mitr band efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan aad naga dhageysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal waa isniin labada bisha julaay sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah shir looga hadlayo xagjirnimada oo lagu qabtay dalka jabuuti
ayaan barro weyn ayay runtii dad fara badan ku abuurta maxaa yeele qofkaan muslimka ahayn markii la yidhahdo soomaaliya oo boqolkiiba boqolwada muslimiin ah ayaa haddana qarax isku wada diin darteed iyagoo isku wada diina waxaad u moodaa in sawir aanan qurux badnayn muslimiintii iyo soomaalidaba inay ka dhiibtay
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan soomaalida magaalada minneabolis ee gobolka minnesoto dalkan maraykanka oo dhisanaysa suuq cusub waxaana rabnay inaan keenno afkaar oo dadka soo jiidanayso oo ajnabiga soo jiidanayso waxaa loogu talagalay sida china town oo kale ay tahay san francisco meel dadku ay dhigi karaan o waxaa raba inaan tago africa village oo aan cunto ka soo cuno oo waslad ka soo cuno oo aan yno maxay ahayd timaha soo samaysto ama xinnaha u tago
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan dareenka wadaniyadda maalmaha xurriyadda iyo soomaalida qurbaha gaar ahaan dalka canada ciyaarihii iyo halka uu marayo koobka kubadda cagta ee xulalka qaramada afrika ee ka socda magaalada qaahira iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka iyadoo mudaharaadyada suudaan ee looga soo horjeedo milatariga xukunka dalkaasi xoogga ku qabsaday ay sii socdaan ayaa kooxaha islaamiyiinta waxay u muuqdaan inay u halgamayaan tala ku yeelashada hanaanka siyaasadeed ee dalkaasi kooxaha islaamiyiinta suudaan ayaa door muuqda ku lahaa afgembigii kii uu xukunka ku qabsaday madaxweynihii soddonka sannadood dalkaasi xukumayey ee la riday cumar xasan albashiir laakiin xiriirka ay albashiir la lahaayeen muddada dheer ayaa ku cusleeyey xisbiyada islaamiyiinta suudaan inay cod muuqda ku yeeshaan gorgortanka siyaasadeed ee hadda dalkaasi ka socda waxayse doonayaan inay qayb ka noqdaan xukuumad rayida oo kumeel gaara oo ay suudaan yeelato kadib ku dhowaad mudaharaadyo afar bilood ka socday suudaan oo looga soo horjeeday albashiir ayay dibabaxayaashu awood u yeesheen inay ku qasbaan albashiir inuu xukunka ka dego bishii abriil ee sanadkan kuwii dibadbaxa hormuudka ka ahaa ayaa ku sababeeyey ama ku shabadeeyey ururada islaamiyiinta inay la jireen albashiir waxaa kaloo ay qabteen islaamiyiinta dibadbaxyo ay ku taageerayeen militariga waddankaasi xoogga ku maamula
nin libnaaneysa balse haysta sharciga deganaanshiyaha maraykanka oo iiraan sii daysay bishii hore ayaa v o a u sheegay inuu xiriir hoose la yeeshay maxaabiis kale oo ku jirta xabsiga iiraan kuwaasoo aan akhbaar badan laga haynin nizaar zaka oo afar sano ku xirnaa xabsi ku yaala waddanka iiraan islamar ahaantaasina dowladda iiraan ay xirta ayaa maruu waraysi siiyey idaacadda v o a ee qaybta bershiyaanka waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda xabsiga evan ee tehraan halkaasoo sanad uu ku jiray kahor intaan loo gudbin xabsi kale oo ay konton qof iskula xirnaayeen mas-uuliyiinta iiraan ayaa sii daayay zaka juun kow iyo tobankeedii waxaana loo ogolaaday inuu u duulo lebnan halkaasoo isbuuc kadib uu kaga soo duulay washington oo kula noolyahay hadda saddex wiil oo uu dhalay sebtembar ayaa qaadi iiraani ah waxa uu zaka ku xukumay toban sano xariga kadib markii lagu helay islamar ahaantaasna lagu soo eedeeyey dembi ah eedeymo la xiriira kuwo ka dhana ammaanka qaranka iiraan balse waxa uu iska beriyeelay zaka eedeymahaasi dhammaantooda loo soo jeediyey
warkaasi kala socoteen idaacadda v o toos idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilownay wadaniyadda ama qabka qarannimo waa dareen jacayl nafurnimo iyo dun xiriirisa qofka iyo waddanka uu dhashay soomaalida dalka kanada oo shalay kowda luulyo ay u ahayd maalin kulansatay laba munaasabadood oo kale ah maalinta xorriyadda kanada iyo tan soomaaliya oo ah dalkii ay u dhasheen ayaa ilaa iyo xalay dabaaldegyo iyo xaflado ku aadan maalintan waday wariyaha v o eda xuseen nuur xaaje ayaa qaar ka mid ah wax ka weydiiyey dareenkooda wadaniyadeed warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada toronto
soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan kuwooda dalkan kanada uma kala haraan xuska maalmaha xorriyadda waxaa dhowaan calanka soomaaliya laga saaray xarunta baarlamanka gobolkan ontario sidaasi si la mida waxaa kowda bisha julaay loo xiray wadada digson ee magaalada toronto halkaasoo ay isugu soo baxeen soomaali aada u fara badan si ay u dabaaldegaan waxay indhahaygu qabanayeen dad rag iyo dumarba leh oo ku labisan calanka soomaaliya halka qaarkoodna ay ku xardheen calanka gawaaridooda dad badan ayaa qaba in sababta dabaaldegyadu ay heerkaasi u gaarsiisan yihiin ay tahay hilow ay soomaalidu u qabaan dadka iyo dalka ay kasoo tageen taasoo ku dhalisay wadaniyad iyo daljacayl bilo muudey xasan ayaa ka mid a dadka sidaasi qaba sidaa adigaba la socoto soomaalida kanal ku nool badankood waxay dhulka hooye ka maqayiin muddo badan oo lagu qiyaasi karo shan iyo labaatan sana iyo inka badanba dadka qaarkii taasina dabcan waxay sii kordhisay xiisaha iyo hilowga loo qabo dhulka hooye ta kaloo meesha jirta xuseen waxa weeye caruurta soomaali ee dalka dibadiisa ku dhashay badankood maysan helin fursad ay kusoo booqdaan dhulkii hooye sababo kala duwan awgood haba u badnaatay arrimo dhaqaale oo aan mararka qaarkood u saamaxayn waalidiinta inay helaan fursad ay caruurtoodii kusoo tusaan dhulkii hooye kulanka kowda luulyo anigu waxay ila tahay xuseen inaysan ahayn maalin keliya ee la xuso xorriyadda soomaaliya ee qaadatay ayse tahay maalin midnimada soomaaliyeed la xusuusto siisana caruurteena fursad ay ku bartaan taariikhda iyo dhaqanka soomaalinimo annagana ina xasuusisa asalkeeni balse dadka qaar ayaa qaba ra'yikaasi ka duwan oo waxay rumaysan yihiin in soomaalida qurbaha ay wadaniyiin yihiin oo keliya maalmaha loo dabaaldegayo xurriyadda waa kan axmed cabdi maxamed wallaahi horta xuseenow aniga ra'yigeyga aan qabo waxaa waaye dadka qurbaha ku nool haddii aa fiiriso gaar ahaan dalka canada sida hadda maarata magaalada torono dadka waxay dabaaldegaan maalimahaas kooban ilaa iyo lix iyo labaatanka juun ilaa iyo kowda luulyo marka wadanimadana waxay iska noqotay wax un maaragtay lixdaas maalin ku saabsan markii maalmahaas laga baxana waxaawaay qof walba maaragtay dabaaldegii ama wixii uu ku jira ama calankii iyo wixii uu watay uu ka tegaya waxaa dib loogu noqonaya maaragtay siyaasadii gudihii wadankii iyo maamul goboleedyadii iyo maaragtay inii maaragtay haddana la kala gogo-o waagii hore sidii lahaa lagu laabto qabiil heblow iyo qabiil kanasaan ah iyo kan maaragtay aan ka saarna siyaasadda saas unbaa lagu laabtaa marka kow iyo tobanka bilood oo kale waxyaalahaasay soomaalida ku mashquulaan marka waa mid la dhihi kara ama maaragtay daliil u ah inaysan maaragtay wadankooda u bisleen dadka ku nool qurbaha badankood waxay kasoo qaxeen dhibaatooyinkii ka dhacay dalka in badan oo ka mid ahna waxaa laga yaabaa inuu ku jiro daljacayl sida bilo uu sheegay balse farxaan cali jimcaale ayaa aaminsan in qurbaha uu yahay halka weli ay ku dambayso qabyaaladda taasoo markii uu ku cusbaa dalkan ku noqotay mid la yaab leh
xuseen waxaa jirta marka la dhaho qabyaaladda iyo saameynta ay ku leedahay bulshada soomaaliyeed marka la isba bardhigo gudaha dalka soomaaliya markii la joogo iyo marka qurbaha la joogo waxaad moodaa qurbaha in ay qabyaaladdu ku badan tahay qabyaaladaysiga sababtoo ah gudaha soomaaliya marka la joogo qof walba noloshuu la hardamayaa xaafaduu degan yahay dad isku dhaf ah ay degan yihiin noloshuu la tiicayaa uu la dheelaadhacayaa laakiin markii qurbaha la yimaado waxaad moodaa wax yaroo sunuudahoo iyadana aan badnayn oo ku noolow ah in la helay waqti badan loo helay marka in qabyaaladii la qaadqaado la buunbuuniyo marka waxaan dhihi karaa qabyaaladdu waxa ay ku badan tahay qurbaha markii la joogo khaasatan reer galbeedka markii aan imid anigu saddex sano iyo bar ka hor toronto waan yaabay soomaalida ku nool dalkan ayaa nasiib u yeeshay in kowda julaay ay u dabaaldegaan laba munaasabadood oo kale ah xorriyadda iyo midowda soomaaliya iyo maalinta qaran ee kanada oo ah dalka magangelyada siiyey cali maxamuud ciise cali gurey oo bersamaadkii usoo cayaaray kooxdii horseed ayaa qaba in soomaalida kanada ay xiise gaara u leedahay kowda bisha julaay annaka intaan soo degnay annakoo jaaliyada oo dad oo waddankii dhibaato ka dhacday intaa markaa waxaan ka abaabulnay in aan si wada jir ah aan u samayno sanad guuraagii nasiib wanaag waxaa dhacday maalinta xorreybadda oo soomaaliya ay qaadatay faras julaay iyo maalinta kanadiyaanka hal meel lamada wada noqdeen marka taas daraaddeed dowladda kanadiyaankana waa nagu saacidaa walow lagu kala aragti duwanaan karo heerka wadaniyadda iyo daljeceylka qurbajoogta soomaalida haddana waxaa hubanti ah oo aysan dood ka taagnayn inuu sii lumayo dhaqankii oo ugu horeeyo luqadda soomaaliga taasoo ay ku adag tahay badankood caruurta ku dhashay halkan xuseen nuur xaaji v o a toronto
wax wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington si toos idinkaga imaanaysa dalka jabuuti waxaa shalay ka furmay shir lagu casuumay aqoon-yahanada diimaha islaamka ee kristanka oo looga hadlayay sidii la dagaalami lahaa fikradaha xagjirka ah islamar ahaantaasina aysan koox gaar ah iyadoo uu nasab sheegin diimahooda shirkan waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey urur goboleedka igaad iyo safaaradda mareykanka ee jabuuti wariyaha v o a ee dalkaasi ramadaan muuse ee warbixintan halkaasi kasoo diray
shirkan waxaa ka qaybgelaya dalal badan oo iskugu jira afrika gaar ahaan geeska afrika iyo dalalka ugu awooda badan wadamada reer galbeedka waxaa si gaara lagu marti qaaday dadka culummada muslimka iyo krishtanka iyo aqoon-yahano ka socda labada dhinac maxamed sheekh cali axmed maxamed diini oo degan muqdisho ayaa sidan iigu qeexay wax iska weydiinta sababaha isqarxinta wiilka yara inta soo istaaga hooyadii iyo aabbihii adeerkii dad muslimiina isku qarxiyey oo jannaan rabaa inaan aado yidhi caawa u hoydo maxaa ku sababay halkuu ka keenay nusuustii qur'aaniga ahaa maxaa yaa inxiraafkaa sameeyey yaa bedelay culummada doorkee bay ka ciyaaraysaa ma culumaa awal arrintan bartay ma culumaa hadda ka dhaqi karta ma xoog iyo dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaradii mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacaad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar fakar lagula dagaalamo ilaa xadna waxaan isleeyahay dadka halkan isugu yimid muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayn waxay isku waafaqeen in kooxa yar oo kooban oo farakutirisa diimihii adduunka yaalay khaasatan diimahan samaawiga ah ee tan yuhuudda tan masiixiyiinta tan muslimiintaba kooxa yar inay afduubeen lana joogo wakhtigii loo guntan lahaa sidii looga soo dhacsan lahaa bal ka waran soomaaliya oo kale markaad eegto iyo xagjirnimada iyo qaabka loo kala fasirtay diinta islaamka soomaaliya maadaama mujtamac wada muslima ay tahay horta ayaan darro weyn ayay runtii dad fara badan ku abuurta maxaa yeele qofkan muslimka ahayn markii la yidhahdo soomaaliya oo boqolkiiba boqol wada muslimiin ah ayaa haddana qarax isku wada diin darteed iyagoo isku wada diina waxaad u moodaa in sawir aanan qurux badnayn muslimiintii iyo soomaalidaba inay ka dhiibtay sidaasoo tahay waxaan isleeyahay mujtamaca soomaaliga ah ee soomaaliya degan maanta baraarugiisa waa uu ka wacan yahay labaatan sano iyo shan iyo labaatan sano iyo shan iyo toban sano ka hor marka mas'alada soomaaliya waxaan isleeyahay waxay maraysaa meel meeshii lagu kala bixi lahaa profeser cabdiraxmaan baadiyow oo ka mida aqoon-yahanada soomaaliyeed ee degan muqdisho ayaa isna ii sheegay waxay ka yidhaahdeen xaaladda soomaaliya horta soomaaliya si gaara looma soo qaadan waxyaabaha lasoo qaata waxaa ka mida maadaama ay dadka kaniisado madax ka ah oo mataqaanaa oo wadaaddo kirishtaan ah iyo wadaaddo badanoo muslimiin ah iyo dadkii muxuu ahaay u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda ay meesha isugu yimaadeen oo laysla fahmaayey mushkilada mushkilada waxaa la sheegay inaysan islaam ahayn kirishtaan inaysan ahayn oo si khaldan loo isticmaalaayo marka marka laga hadlaayay seefalbeedmada laga hadlaayo oo diinta loo isticmaalayo dabcan tusaalaha soomaaliya waa loo soo qaadanayay oo shabaabka ayaa tusaalaha ayaa ugu badnaa ujeeddada maxay tahay marka culummadan ma xag jirka sidii meesha looga saari lahaaba horta xag jir in meel laga saara wax sahlan ma aho waad og tahay xag jir waxaa waaye xagjirnimadu waxay ka dhalataa waa siyaaso hogaan xumaaday dowladnimo xumaatay taasna waaba laisku raacsan yahay marka arrintu marka ma aha waxaa la diidan yahay marka in arrinta diin loo saariyo oo la yidhahdo islaam ayaa xagjirnimada islaamka loo magacaabo ama xagjirnimada kirishtaanka la yidhahdo ama xagjirnimada yahuudda la yidhahdo diin in loo saariyo waxaa la rabaa inay noqoto diinta waxaa waaya koox ka mida dadka ayaa waxay u adeegsanayaan muxuu ahaay fikirkooda xagjirnimada ah marka ay rabaan inay ku dagaalamaan ay la dagaalamaan kooxa kaleetood sida qabiilkaba loo adeegsan oo mataqaanaa loo adeegsan karo madow iyo caddaanba loo adeegsan karo soomaaliya oo kale maxaad u malaynaysaa arrintanu dee aad bay u saamaynaysaa soomaaliya mushkilada soomaaliya oo dhan kulligeed waxay ka dhalata kale talis waxaan ognahay kale taliska dowladdii militariga ahee waxay cadaadisay qabaa'ilkii waxay kale cadaadisay diintiina waa la dirirtay dagaalka ay diinta la dirirtay marka waxaa ka dhashay kooxaha xagjara ee maanta aan ku magacaabno magaca diinta isticmaalaya ayaa ka dhashay saas ayaa marka dowladnimada soomaaliya dumisay wixii marka marka dowladda duntay ayaa marka xagjirnimadii ama qabiilka aheed ama diinta aheed ay sii socotay maalima midba xoogaysanaysa hadda waxaa nugu xoogan oo dhib weyn nugu haaya tan magaca diinta islaamka loo isticmaalo oo mataqaanaa ayaa
rabadaan muse v o a jibuuti
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a soomaalida ku nool magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka ayaa in muddo ahba dadaal ugu jiray sidii ay ku heli lahaayeen suuq iyagoo u gaara oo goobo ganacsi ay ka furtaan kaas oo ka duwan suuqyada hadda ku yaalla magaalada oo soomaalidu ay leedahay dadaalkaasi waxaa waday xubno ka mid ah dadka soomaalida u dhaqdhaqaaqa oo ugu horreeyo cabdi warsame oo ka tirsan golaha degaanka ee minneabolis haddaba dhowaan ayaa maamulka magaalada iyo xubnihii dadaalkan waday shir ay yeesheen ay ku heshiiyeen in suuqaasi la dhiso iyagoo ku dhawaaqay goobta laga dhisayo wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa arrintan wax ka weydiiyey cabdi warsame
maxay shirkaas wuxuu ahaa shir oo loo qabtay magaalada minneapolis gaar ahaan ganacsatada east afrikaanka oo soomaalidu halboole u yihiin shirkaas oo duqa magaalada iyo anigu baan ku dhawaaqnay in la aasaasi doono ama la dhisi doono suuqii oo aan doorashadii haddeed waagi dhaweed aan tartanka ku galnay oo dadkuna aad noogu taageereen noogu codeeyeen kumanaan kun oo soomaaliyana aada ugu riyaaqday suuqaas oo ilaa sanad iyo bar aan afkaar iyo shaqo aan ku maqnayn oo haddeer aan go-aansanay in tilaabo hore loo qaado oo la bilaabo aasaaskii suuqaas
waxaa la socdaa in meelo badan aad markii hore doonayseen inaad ka furtaan haddana waxaan ka warhayaa inaad go-aan ku gaarteen xaafadda soomaalida ugu badan ee magaalada minneabolis deganta ee siidar inaad suuqa ka hirgelisaan go-aankaas sideed ku gaarteen sidee maxaase lagu xusha halka horta waxaa la fiirinayay magaalada in laga dhiso meelo waxa la dhaho cultural corridors ama economic corridors meelo ganacsi ama guryo laga dhisi karo halkee ugu habboon waxaan aragnay culayska saaran xaafadda sida riverside gaar ahaan maxay ahayd xaafadan waa xaafadda ugu soomaalida badan ugu afrikaanka badan ugu maxay ahayd ganacsiga badan markii loo fiiriyo dukaamada yaryaroo ka jiro hadeer waxaa jirto saddex masaajid waxaa jirto laba train station oo green lineka iyo blue linekaba waa xaafadda kaliya uu soo maro magaalada minneapolis marka waxaanse niri meeshaas bay faa'iide ka yeelanaysaa mujtamacu haddii laga dhiso suuq weyn allah weyne oo maxay ahayd waasac ah oo dadku ka faa'iideysan karaan marka meelaha kale markaan fiirinay waxaa meeshaan uga fiicneed dhinaca markii la fiiriyo gaadiidka iyo dhinaca markii la fiiriyo tirada dadka ku nool oo dadkeenna ah already iyo faa'iidada ay ku qabaan ganacsatada haddeer jiro oo xaafadda ka furan waa gartay waxaad ugu magac darteen suuqan african village marka ma wuxuu noqonayaa suuq soomaalida u gaara mise suuq afrikaanka oo dhan ay ku wada shaqaysan doonaan horta soomaalidu ayakaa hogaamiyaasha afrikaanka ah magaalada minneapolis ayaga afrikaanka ugu badan waa soomaali anaguna waxaan nahay dad afrika ku faano waxaana rabnay inaan keenno afkaar oo dadka soo jiidanayso ajnabiga soo jiidanayso marka maxaa ka weyn qaaradda afrika qaaradda quruxda badan afrika africa villagena waa la socotaa waxaa jirto meel xamar ku taalay oo la dhihi jira africa village taas laftigeedna waxay taariikhda inaan ku sugno inay soomaalidu laftigood afrika halganka wax badan kasoo qayb qaateen waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno dee ganacsatada kaleo afrikaanka ama ha noqdaan east african ama west african ha noqdaan dadka dariskeenna ah oo ethoobiyaanka iyo oramadana la degan laakiin waxaa loogu talagalay sida china town oo kale ay tahay san francisco meel dadku ay dhihi karaan o waxaa raba inaan tago africa village oo aan cunto kasoo cuno oo waslad kasoo cuno oo aan yno maxay ahayd timaha soo samaysto ama xinnaha u tago ama kasoo gato carpet marka meela waxaan rabnaa dadka soo jiidato magac dadka soo jiidatane oo magac ka gadmi kara mujtamaca marka annagoo africa hogaamiyaal u ah magaalada minneapolis maxaan magac kale u qaabacabdi waxaa jira in moolal kale ay ka jiraan magaalada oo soomaalidu ay ganacsiyo bada xadle ay ku leeyihiin magaalada kani muxuu kuwaa kaga duwanaanayaa oo aad isleedihiin wuu kaga duwanaan karaa kuwa kale wuxuu uga duwanaan karaa horta moolashaas kale oo hadda magaalada ka jiro waxay aasaasmeen waqti soomaalidu ay ganacsigu ku yareed oo magaaladuna aysa aqoonba soomaalida iyo ganacsata inay yihiin moolkan wuxuu uga duwanaanayaa moolkan aasaaskiisa dhismihiisa mabda'iisa o dhan waxay ku salaysan tahay inaan ka waaya aragnimo qaadanno dhibaatooyinka ka yimid suuqyadan haddeer jiro oo dhisan waxaa weeye in suuquna ma noqonayo suuqan ma noqonayo suuq shakhsi leeyahay ama shakhsi gacantiisa ugu jirto wuxuu noqonaya suuq si wadaaga loo leeyahay lacagta ka soo baxdo faa'iidada ahne marka kirada dadka laga qaado waxay geli doontaa communitiga oo hadday tahay inaad business yar lacag ku furatid waa la socotaa soomaalidu waa dad laariba ugu badnaanteed ku shaqeeyo oo bangiyada yaryar aan aadi karin bangiyada waaweyn aan aadi karin marka waxaan rabnaa laftigeed inaan u isticmaalno ganacsigan inay ku laabato communitiga meeshuna aysan noqon meel qof uu leeyahay ama shaqsi uu leeyahay oo jeebkiisa u gasho marka suuqyadan kale haddeer jiran laftigood waxay noo tuseen inay baahi jirto magaalada in soomaalida ganacsatada haddaa aragta hadeer haddii meel hadeer xaafadda sida riverside ama xaafadan ventura village la dhaho oo karameel ku yaalo haddii meel yar ay furanto waxaa arkaysaa boqolaal soomaaliya horta inay gasho taas waxay kutusaysaa in market failure ay jirto oo baahi jirto taasaan rabnaa inaan kabno inaan isticmaalno baahida ganacsida jirto inaan ka jawaabno iyo waayo aragnimo badan aan ka qaadanno suuqyadaas oo waagi hore si habsame ah u dhismay
cabdi ugu dambeynta haddii aan ku weydiiyo suuqan goormo ayaad doonaysaan in ugu dambeynta uu hirgalo oo uu shaqo bilaabo ilaa goormaad qorsheynaysan marka horta suuqan waxaan rabnaa sanadkan hadduu ilaha idmo inaan dhammayno sharciga iyo wareejinta iyo inaan helno oo dadkii dhisi lahaa iyo sida loo dhisi lahaa haddeerna waxaan ku jirnaa dee dadka inaan la wadaagno maxayd afkaartooda horta aad baynu ugu mahadsan yihin shacbweynaha soomaalida taageerada ay noo muujiyeen
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu cabdi warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneabolis gobolka minnesota dalka maraykanka u warramaya waryahayga maxamuud mascade haatanna aanu wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda afrika iyo xuseen saxnuuni oo magaalada qaahiro jooga
xulalka qaranka dalalka evrikosi iyo morocco ayaa u awood sheegtay dalalka namibiya iyo south africa xili weli dalkani masar ay ka socdaan cayaarihii ugu dambeeyey ee wareega koowaad ee tartanka koobka qaramada afrika dalalka evrikosi iyo morocco ayaa ka mid noqday dalalka usoo baxay wareega labaad ee cayaaraha koobka kubadda cagta ee qaaradda afrika sidoo kale xulalka qaranka dalalka algeria iyo sinogol ayaa dhulka ku jiiday kooxaha ama xulalka ka socda dalalka tanzaniya iyo kenya kadib markii ay ku quusiyaan goolal tiro badan dalalka algeria iyo sinogol oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobka qaramada afrika ayaa ku biiray dalalka usoo baxay wareega lix iyo tobanka kooxood haddaba cabdikariim mira dhoore shabaasha oo ka faalooda isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ayaa faahfaahin ka bixinaya cayaaraha tartanka koobka afrika ee xalay ka dhacay magaaladan qaahira ciyaarihii xala dhaceen waa ciyaarihii ugu dambeeyeen gruubka afarta kooxoodna ama laba kooxaha dheelayeen afarta kooxood hal waqti ayay kala dheelayeen sidaas darteed gruubka ugu horeeya waa namibia ivory coast iyo south africa iyo morocco gruubka waxay ku wada jireen group d waxaa oodaysa dareen namibia iyo ivory coast namibia awood ayaa loo sheegtay afar hal ayay ku dhamaatay namibia sidaas ayay ku hareysaa sidoo kale waxaa dhihi south south africa iyo morocco south africa hal gool ayaa looga badiyay oo morocco ayaa goosha iska lahayd ivory coast ciyaartaas haddaa usoo laabto ivory coast afar hal ayay ku badaysay ciyaarta kaambiyada horeeto soddon iyo sagaal daqiiq markii mareysa ayaa waxaa gool dhaliyeen ivory coast gradel nin la dhaha ayaa u dhaliyey waxaa haddana mar labaad dhaliyey sare di nin la dhahayo namibia waxay keensatay gool kamatuta nin la dhahayo ayaa u dhaliyey markaas ayay ciyaarta faraha ka baxday oo welbred saha wilfred saha ayaa gool dhali goosh saddexaad dhaliyey wilfred saha wuxuu u ciyaaraa kooxda crystal palace wuxuuna waxayna ka dhisan tahay ingiriiska waxaana soo gebagabeeyey corner nin dhaho saas ayaa guusha waxay ku raacday ivory coast namibiana hal ayay leedahay afarna waxaa leh ivory coast ciyaarta kaleta south africa morocco hal abir ayay ku dhamaatay daqiiqadii sagaashanaad waa waqtiga ugu dambeeyay daqiiqadii sagaashanaad ayaa dhaliyay morocco waxaana u dhaliyey basufa ayaa u dhaliyay gruubkaas marka waxaa loo saadaalinaya inay soo baxaan ivory coast iyo morocco waxaana laga yaabaa koox kale inay soo sadexaysan laakiin waxay ku xiran tahay guruubyada markay dhamaadaan afar kooxood ayaa waxaa lagu soo saarayaa dhibc wanaag ama ciyaar wanaag ama dhibcahaas ay u kala badnaayeen gruupka cna kenya iyo senegal saddex abir saddex abir ayay ahayd tanzania algeriana saddex abir ayay ahayd iyadana algeria ayaa badisay kenya iyo senegalna saddex abir senegal ayaa badisay saas darteed waxaa soo baxayo senegal iyo algeria ayaa kasoo bixi doonaan gruupkaas gruupkasi goolasha senegal waxaa u dhaliyey sadio mane oo u ciyaaray liverpool iyo sar nin la dhaha ayaa u dhaliyey sadio mane rigoore ayuu cunay daqiiqadii labaatan sagaalaad eber eber ayadoo ciyaarta marayso kabacda ayaa xil eber heleen senegal waxaa u dhaliyey sar waxaa ku xojiyey toddobaatan iyo kow daqiiqo markii maraysa sadio mane toddobaatan sideed ciyaarta markii ay ahaydna sadio mane ayaa soo gebagabeeyey saddex iyo eber saas ayay guusha waxay ku raacday senegal ciyaarta kaleeto waxay ahayd tanzania algeria saddex eber ayaa algeria ku badisay silmani ayaa koox goosha koodaad dhaliyey onas ayaa ku xijiyey haddana onas ayaa mar kaleeto ku xijiyey saas darteed algeria saddex eber ayay guusha ku raacday ayadaana gruubka kasoo baxda cagada iyo iyo kooxda kaleeto oo la yidhaahdo senegal saas ayay gruubkaas kusoo wada baxeen maanta ayaa lagu wadaa inay wada cayaaraan xulalka dalalka cameroon iyo benin iyo weliba gana iyo geni bisaw oo ku wada jira gruubka efa sidoo kale kooxaha ka socda dalalka angola iyo mali ayaa maanta wada cayaaraya iyo tunisiya iyo murutaniya kuwaasoo ka wada tirsan gruubka e maanta ayaa lasoo gabagabaynayaa wareega koowaad ee cayaaraha tartanka koobka qaramada afrika oo ay ka qaybgalayaan afar iyo labaatan dal xulalka dalalka ka socda bariga afrika sida tanzaniya burundi iyo kenya ayaa guuldarooyin kala kulmay cayaaraha tartanka koobka qaramada afrika xulka dalka uganda oo ka socda bariga afrika keligii ayaa si dirqi ah ugu soo baxay wareegga labaad ee koobka qaramada afrika xuseen saxnuni v o a qahira
aad buu mahadsan yahay xuseen saxnuun ayuu kaasi aa dhegeystayaal idaacadda subaxnimo ee v o a washington kaga imaaneysa ayaanu li ku guda jirnaayo dhinacii heesaha fanaanka xasan aadan samatar ayaan idiin soo qabanayna
suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay wiilkan caalafku soore casha suuban helaye nasiibkiisu siiyow wuxuu mawle kugu simay wuxuu mawle kugu simay sama u dhalato sijigeedu wacayo soddonkii quraankiyo sunne lagu anqariyo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo sida loo barbaarshaa kugu filan sareede sayid noqo ilaashada sida weli karaabe sida shebi shabaale sida hooyo waxusi sidaa hooba lugu hees saaciidadeedaad ragba ragba ragba kaga sarrayniye sida boqorad maamu sayid noqo ilaashada sida weli karaame sida shebi sabaale sida hooya waxusi sidaa hooban ugu hees saaciidadeedaad ragba ragba ragba kaga sarrayne sida boqorad maamuus
sida hooyo sida hobo lagu hees sida boqorad maamuus codkii baxsanaa fanaanka xasan aadan samatar iyo heestii caasha suuban ayaanu ku soo gabagabaynaa idaacaddeenna aroornimo waxaa idinla socodsiinayey anigoo maxamed colaad xasanah jamaal axmed cusmaan dhinaca soo saaristana waa bashiir abiikar dhammaanteeda waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wiilkan caawil kusaante casha saafi helaye ayaankiisu siiyow wuxuu saatir kugu siday wuxuu saatir kugu siday wiilkan caawil kusaante casha saafi helaye ayaankiisu siiyow wuxuu saatir kugu siday wuxuu saatir kugu siday saada saamiir u dhalato sawraceedu bilayosaada saamiir u dhalato sawraceedu bilayo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo soddonkii quraankiyo quraankiyo sunne sunne lagu anqariyo